करत ना जरे Koko bilawa, hatalis bilawai, birka ay kubale. Koko bilawa, hatalis bilawai, birka ay kubale.
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ramadaan kariim hamiin fayla ka dhowaada barnaamijkii tartan aqooneedka ee bilo barakaysan ramadaan oo labaatanka xaafadood ee markaas a e b lanshil saaray tobanka xaafadood ee a e b lanshil saaray oo saas iska nagadayaan labaatan xaafadood bilan barakaysan ee ramadaan iyo ka tartamahayaan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo tartan aqooneedka bilo barakaysan oo gali hamiinkijey lihaad weliba uu ka ballansana tartan xiislen uuna ku rajayi doonee falwadaag a iyo weliba wadajir b oo ku tirsan xaafado magaalada baydhabo barnaamijka tartan aqooneedka bilo barakaysan weliba dhinaga su-aalo markaas haddii aray haytay jaamacadda caalamiga ee b i u iyo weliba garab walaal oo iyoona saas oo kale taabgeliyahayaan idaacadda warsan iyo barnaamijka hamiin walba ku bahee welina uu ka barnaamijka siinadireer sii doonaan waa cabdullaahi jicilow ee bishaar mayow mukhtaar iyo dhinagii weliba guddiga niangaabilsan tiim ku dareer garab walaal yaasaas oo kale niil roogaan farsamada waa b k lamada abwaan jaakole iyo weliba cali kurot yaasaas oo kale iyoona lamada xaafadood uu ka saas oo kale iyoona e taageerayaal lamada xaafadood ee wadajir e iyo waa wadajir b iyo hodwadaag e yaa naadiye intii iyo qadka teleefoonka ka jiraan inka horeyntii halo wadajir e halo wadajir b halo wadajir b
halo radio warsan
halo holwadaag e
halo radio warsan waayahay idaa mahadsantiin lamada xaafadood wadajir e wadajir b iyo weliba holwadaag e qadka teleefonka ayaa ka jiraan mayba ku codsadey in iyo raadiga ku dheeradaan oo dadna xil saaradaan raadiga meelo buuq iyo weliba qayladan iyo ku dheeradaan samarkaas nadiif ee lanka dheega su-aala luweydiyo jawaabtiyo ku dii doonaan lamada abwaan yaa weliba siiyaya lama waraaq oo yees inoo ka shal qoran oo weliba nagadaas uu ka xaafada laka bilaabow jaakole oo holwadaag ee markaas uu ka ang e taageera iyo weliba cali oo wadajir b isuna taageeran eh anka horeyntii jaakole warqadaada hayta shal furme ka oran
warqadey way baa qorana yes yais yaa ka qoran yais baa ku qoran yais waayahay mar haddii warqadii yeeska qoranayti aada qabsatay may baa lamid ataa in holwadaag ee su-aalo laka bilaaba cali isuuna wadajir b yaa uu isuuna difoosanayay oo weliba welina usa taageerinayaa wadajir b inka horeyntii in weeroy holwadaag ee dareenka kiijo iyo nambarada laa kula hariirow halo holwadaag ee halo radio warsan holwadaag ee dareenka kiiking iyo nambarada uu kulahasin kula hariirow bismillaah alxamdu lilaah maasha allah nifatanka uu kay olaalaawana lana eebiyeedan ka faraxsanne hadalkana badyaana waktinahaay lambarada oo taageerayaashana qaaliga hanool kala xiriiri koran maybuwa lambarka furaashay shanu labaatan lama konton sumay sagaa hadalkanaga lambarka furaashay shanu konton labaatan lama konton sumay sagaa lambar kale waxaan waxaa dhigi oran maybo furaashay sagaalo iyo tishan toddoba toddoba labaatiyo afar haddii mar dhabadan kanaga maybo furaasha sagaalo iyo tishan toddoba toddoba labaatiyo afar lambarka saddexaad u taageeraashan qaaligeena waxaa dhigi oran maybo furaasha sagaalo afartiyo kow labaatiyo sagaal toddoba siyeed furaasha sagaalo afartiyo kow labaatiyo sagaal toddoba siyeed radio markan radio warkan maadsinta walaalaha kaadageliya ayaan garab eegeeda maadsimin walaalahana jirnaan eegeeda maadsimin aqawaadalaa
waayahay holwadaag ee idaa mahadsantiin sida barnaamijka isin nambarada laasin kula hariirow ee taageerayaalkin iyo weliba dareenka kiikan si isan imbiidan yaa isin ku mahadnagaana weliba unweereeya wadajir b nambarada taageerayaal jooha kula hariirayaan iyo dareenka kiijo ee ka eedan tartanka oo ka saaxiibada iyo holwadaag ee iyo la galayaan halo wadajir b dareenka kiikin wadajir b iyo weliba nambarada oo ka taageerayaalka kiikin hasin kula hariirayaan
marka korayso nay salaamaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu may salaamanayn dhammaan maydaraaisuyo maydaraa dhegeystayaal fadhiyaasoodan maydaraais wariyaalka oo afirmayna fadhiyaan qeybta kudan iyo maydaraaisbarkitaabiyaa barnaamijka fadlan iyo jaamacadda biyaha rabi maydaraaisuyo tartan qoorkadka taageerayaashan lambaradii qoran har yiri qoran walibwa lambarkooda furaayisyeedu afar confessiyeed confession lambarka lamaad oo aan walhar yiri kor waliba waa quraada shamow tumisiyeed afarti sagaal iyo ti afar lambarka saddexaad oo aan walhar yiri kor quraada lamow konton shan lixdii todoba lixdii iyo bilaay tawfiiq
idaa maasiyiin wadajir b maynu ku codsadeeyaa wadajir b in buuqi iyo weliba sawaxanka iyo yaraayaan saas oo kale hulwadaag een iyona codsadaana in iyona buuqi iyo sawaxanka yaraayaan si barnaamijka usa nidaamninka ka dareer oo weliba su-aalo la weydiiyo lamada xaafadood iyo si nadiif ee jawaabta ka gudbiyaan intaan aan guda galna su-aalo weliba markaasa lamada xaafadood dheejii doonna shuruucda antaala barnaamijka in iyonayla dheegaan kureedna barnaamijka iyo guda galaan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين dadka tartamaw may ogeysiyaane shuruudunha soota in yo ilaaliya tan kowad maybwaa in yo ilaaliyaan akhlaaqda iyo aadaabtii anshaxa qof alla qofkii kakaxa akhlaaq xuma ama anshax xuma guddiga may ku qaada doonee tillaaba eedan adag tan lamaad dadka tartamaw may lukufaday wakhtiga inse dhabcayoon ilaaliyaan wakhtigaas oo linxadadii inyee bilaawdaasta tartanka guddiga may weydii doonee dadka tartamaw tumi afar su'aalood yo weydii doona dhini kasta may la warsado doonee toddoba su'aalood tan afaraad guddiga su-aalla maykana naga doonehen lama tooka tan shanaad dadka tartamaw fursada la sii oo su-aalaha ku jawaabayaan mayb waa lama dagiga lamadaas dagiga may ku bilaawdaayana su-aalla markiiyo jeediyaan guddiga iyo ku bilaawdaas qodobka lixaad dadka tartamaw may guddiga ku codsaday markiiyo jawaabto biyaayaan in qofku isu jawaabow codshahaada qof waadix ee la fahmow jawaabtana lama tooka kana naga inka yaraan haddii liinbaahada guddiga yaa ku talabo doona yaa ku codsado doona in jawaabto isu ka naga qodobka toddobaad su-aalla markii laku jawaabow may la faday in hal qof ku jawaabo su'aali halli su'aal qofkaasay may ku qaado kor usoo jawaabtay weda teleefonka sameyle khalal haningalna daraadiye qodobka sideedaad iyo o jawaabtay socota haddii la gooyo ama la jara teleefonka su'aaliise degdeg ee maylinka wareejiyey qoladii kale siyo unkuu faa'iidaysadaan qodobka sagaalaad tartamayaasha maylu ku codsaday tartanka intii socdo iibkumad ee haddii yoo dareemaan in laku rooy in yoo khadka ka jaraan oo khadkiyo unkubana intii isu socdo tartanka wa ilaa hoosaas iyo khadka ku bahaan guullimay la gadoomeeyey dadkii hawada baaqa kahaaya guuli la siiya qodobka tobanaad tartamayaasha oo tartanka lahaayeen lamada lamada qiibood haddii qiib kumad eh hamiinkiiyo tartanka lahaayeen la waayo hawada laku waayo qiib alla qiibtii hawada ka jarta oo guddiga si toos ay khadkan kala jaraan yo guuli la siiya foorfaad yayoo ka qaadayaan qodobka tumii koowaad su'aalla yoo hajeediyaayaan guddiga haddii yoo fahami waayaan dadka la warsadi may codsado qoraano dadka tartamaaw soddon sakan gudaashow hayninka nagoo yaara qoraan laakiin haddii soddon sakan ku siyaada codsiga iyo hajeediyen may ku oggolaadaw
waayahay intaasna waliba hayana shuruucda barnaamijka tartan aqooneedka andegsin ee xaafid walba inay ka dhaganta lambaahanyi waliba aan maleeyay in xulwadaag a iyo wadajir b oo uu ku tartamahayaan shuruucdaasna ay ilaali doonaan oo waliba wada dhugunsideen su-aalan koreyta uu ka waliba markaas uuna ka bilaabo doonee xulwadaag e weero xulwadaag e halow xulwadaag e
halo warja waayahay halwadaag ee su-aalaanka horeyta ee uu ka barnaamijka isiin lasinka bilaabee su-aalina waliba waa su-aal diini ah safayla dhagaagin insiye su-aalina waliba iyo indhiyaasee sidan keehaay lankii inka horeey yahuudamina ee haa islaama ayhaay lankii inka horeey yahuudamina ee haa islaama mar lamaad yakanagee ayhaay lankii inka horeeyey yahuudumina ee ahaa islaama mar saddexaad yagnagee holwadaag ee su-aala ayhaay lankii inka horeeyey yahuudumina ee ahaa islaama insha allah jawaabta yasin ku filaana
bartangaa jire buuga tartanka barkaa ku gal bartangaa jire gal bartanaajare buuga tartanka fagaayo haa wal barati bajeeladaanako beeg mal fagaayo haa wal barati bajeeladaanako
halo halwadaag ee
halo reedi warja jawaabta
kunoo ee xaafadda olwadaag ee waala jawaabtiyey haddii una iska dayni waliba waa cabdullaahi ibnu salaam
mar lamaad kana halwadaag ee
su-aala kunoo ee xaafadda olwadaag waala jawaabtiyey haddii una iska dayni waliba waa cabdullaahi bin ibnu salaam bin ulxaaris
sax iyo qalad guddiga
tartamyaalka xaafadda horwadaag ee su-aaliyanka horreyti ee tartan aqooneedka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ee lugeyti si sax iyaan ku jawaabeen jawaabtaasna waliba iyadaaytay cabdulaahi ibnu salaam lama dhibcood lama dhibcood halwadaag ee bilaawati bilaawati bilaawati ahey wadaag oog eh amankaan boostakii daraayo ahey ahoy wadaag ha guulaysta guulaysta hala jalaalo hala jalaalo laba dhibcood waweyn yasin haaya ha dhibcado hore bay baa siindhikay hee bay baa siindhikay iskesuwiile hortiis dhibcado kalena bay baa siiga dhiibahe nanko bishaar mayow leero suldaanka usbahanum baldhuujiyaye usuqaadaya okay tartan waa waayahay ciidaa maasinyi abwaanjaa kole su-aalo lamaad ee diini ah waliba isku le tartamayaasha xaafadda wadajir b halo wadajir b
halo reedio warkan wadajir b su-aalo lamaad ee diiniga waa nagadaasa su-aalisiinka horeytii isiin isku leh dhagaa fura su-aalana waliba iyo ndhiyaasee sidon hantee ka dhamadii saxaabigii cumar binu caas mar lamaad yaka nage hantee hayti meeluusa ka dhamadii saxaabigii cumar binu caas mar lamaad mar saddexaad yakanage wadajir bii dhagaa fura intee ka dhamadii saxaabigii cumar binu caas insha allah jawaabtiyaasiin ku filaana wadajir bii
bartangaa jire buuga tartanka barkaa ku gal bartangaa jire mal fagaayo haa wal barati bajeeladaanako beeg mal fagaayo haa wal barati bajeeladaanako
halo wadajir b
halo reedio warkan jawaabta
سؤال سؤال سؤال دين الدين ولنا جبال ولنا جبال سنة ولك الدم داي مصر
mar labaad kana guda jir bii jawaabta
سؤال سؤال دين الدين ولنا جبال سنة مصر
sax iyo qalad guddiga su-aali la weydii xaafad wada jir b tartankan iyo qeybka oo ka su-aali la maalin tartankeeta si sax ayaan ku jawaabeen cumar bin caas waliba uusa ka dhamadaya masar
waayahay lama dhibcood wada jir bii wada jir bii lama برافو dhibcood برافو برافو ريت إنك طرق أنا فين كرواتو برافو ولا جل برافو لما دب عود وينجي ما يصير لكي دبكاية عبد السلام ولا لها دور ريبو وان ولا لها دور ريبو وان لما دب عود وينجي أو أركبت في الحكاية أو كذا
caliyeeda maadsantaa su-aale lamaad yaan guduba oo nagadaasa ee, su-aale saddexaad ee tartanka uu ka walina isku leh holwadaag ee halow holwadaag ee
الو راديو ورشة holwadaag ee su-aale lamaad ee tartanka uu ka isiin iskule waana ee su-aale saddexaad isiina lama siin nagadaas waa chemistry and diyaar garooba su-aalana waliba ayaan dhiyaaseesadun weydi culayska hal atam oo oksijiin ee ka sheeg jawaabta qormo saynis mar lamaad iyo kanagee su-aalo holwadaag ee weydi culayska hal atam oo oksijiin ee ka sheeg jawaabta qormo saynis mar saddexaad iyo kanagee holwadaag ee weydi culayska hal atam oo oksijiin ee ka sheeg jawaabta qormo saynis insha allah in isin goroteen yaan maleeye jawaabtiyasin ku rajeeyana
bartangaa jiree buuga tartanka garkaa ku gal bartangaa jiree been mal fadaayo koo wal barki bajeelidaalako been mal fadaayo koo wal barki bajeelidaalako
halow holwadaag ee
الله راديو ورشة jawaabta
بسم الله الحمد لله ونوع ترتميالك حافظ الوزاك ايه سؤال جواتيها دي ونسكدين سؤال جواتيها جواتيها دي ونسكدين ولدوا سميلي
harlamaadkana holwadaag ee jawaabta
الله بسم الله الحمد لله ونوع
holwadaag ee jawaabta mar lamaadkana
وعلى الجواتي دي مسجدين ولبوا كان بابا ماينس 23
mar saddexaad jawaabta buuqaas in ku dhow weerahay adoo shariida sheegase mar saddexaad jawaabta kanag holwadaag ee بسم الله ونوع حافظه الولاد جواتوا كان بابا ماينس 23
sax iyo كان qalad بابا ماينس 23 waayahay sax iyo qalad guddiga tartamyaalka xaafadda holwadaag ee su-aalasayti jawaabtiyo ku biyaan ma egto sax eh halow wada jir b
هلا راديو ورطة jawaabta
على سياسية دين الدين ولنا جبال سنة 15 times 10 power negative 4 mar lamaad kanag wada jir b
سؤال جبالتي دين الدين ولنا جبال سنة 15 times 10 power negative 4
sax iyo qalad guddiga su-aali ka faydaysiga hayti oo yahay harta- hortaale xaafadda tartamyaalka ee wadajir b yoona sidan ku biyaan ma egto sax eh mar haddii iyo lamada xaafadood gordo waayan abwaan jaakole ayaa weydiiyey abwaan weydi culays hal atam ee oo oksijiin ee ka sheeg jawaabta qormo saynis
jawaab subay baa lagaas ahe tumu ili lama laga dari afarku goy haansan lagadaas
waayahay cali haye
إن سؤال استجابتي هو بان اسكدية سؤال استجابتي هو بان اسكدية ما يبوا 17 times 8 equals 7
waayahay ida mahadsantiin cali iyo weliba jaakole guddiga ayaa jawaabta ku sugaana
سؤالي كسويتان لما لي سف سؤالي كسويتان لما لي سف ويبا صور سين كسافياسي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
barnaamijka tartan aqooneedka idaacadda warsan iyo ka guda jaarna su-aali saddexaad waana su-aali lamaad aan hayti tartamyaalka xaafadda alwadaag ee yana hareer marti waana saas oo kaleeto ka faa'iidaysiya hortaale tartamyaalka xaafadda wadajir b yoona faa'iidaysad waaye su-aalana sadatan yeendhiyaasi raadi culeyska hal atam oo oksijiine waana ka sheeg jawaabta qormo saynise jawaabta sayti saxdee waliba yeedeeta lama dhibiisan lixdi iyo shan lakadhawi tuman la korsaari minus labaatan side gram mase lama dhibiisan liboqol qunto yonayli lakadhawi tuman la korsaari minus labaatan yonay side grams
eedyaa mahadsanta bishaar maybaan maleeyay lamada xaafadood inayna jawaabtaas meel ku qorado doonaan insha allah su-aalo afraad ee tartanka owka oo su-aalka mistri ah waliba isku leh wadajir b aan weeroy wadajir b halo wadajir b
halo radio warsan wadajir b su-aalan isin isku leh waa su-aalka mistri aan diyaar garooba walina nagadaase su-aali afraad ee tartanka owka dhiniga kiitana su-aali lamaad iyo ku nagadaasa su-aalana waliba yeeta weydi culayska hal atam oo salfar ah ka sheeg jawaabta qormo saynis mar lamaad iyo ka nage su-aalo weydi culayska hal atam oo salfar ah ka sheeg jawaabta qormo saynis mar saddexaad iyo ka nage wadajir b su-aala weydi culayska hal atam oo salfar ah ka sheeg jawaabta qormo saynis intiisan goroteen yaan maleeya insha allah jawaabtiisan ku rajeeyana
bartayaa jire buuga tartanka barkaa ku gal bartayaa jire bajeedladaa la kooy beeg malfadaayo hoo wal barki bajeedladaa la kooy beeg malfadaayo hoo wal barki bajeedladaa la kooy
halo wadajir b
halo radio warsan jawaabta
point zero two two times ten power negative twenty three gram mar lamaadkana wadajir b jawaabta
su-aal asjabaabti haddii isku dayn oo nin nagadaaseenga six point zero two two times ten power negative twenty three gram
sax iyo qalad guddiga su-aali la weydiiyey tartamyaalka xaafadda wadajir b sadiyo unku biyan ma eto sax ah
halow hol wadaag ee
Hello, radio warta.
jawaabta
Ano eh, ta eh, Rodak eh, jawaabta haduu isbeddel u dhib waa six point zero two two times ten power twenty three.
sax iyo qalad guddiga
su-aali hareer marti tartamyaalka xaafadda wadajir b ku faa'iidaysanayeedan hortaale tartamyaalka xaafadda holwadaag ee yoona sidan ku biyan ma eto sax ah mar haddii lamada xaafadood iyo gorodu waayan guddiga ayaa ku jawaabi doona
سؤالي كسويتان لما لي سف سؤالي كسويتان لما لي سف ويبا صور السين كسافياسي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
bismillaah su-aalaas ee la weydiiyey tartamyaalka xaafadda wadajir b oo xaqiyoon la hayan oyoona ku faay hel waayan leelo ka faa'iidaysiiyaan hortaale tartamyaalka xaafadda holwadaag ee yonasaas oo kala hare marti su-aalahaas oo yeedan hayti kemistrig waana tiinka dambeyti yeeda haytee kemistriga ceebtis yeena hayti raadi culayska hal atom oo salfaar ee kashaag jawaabto qormo saynise jawaabto waliba yeendhiyaase sidatan shan dhibiisan saddex boqol tum ilama lakadhowi tuman la korsaari minus labaatiyoni sade garaam mar kale danasiinka naga waliba yeedan nagadaasa su-aale kemistrigi hayti waliba haqanla haytay ku xoda matalaasi xaafadda wadajir b oo yana ku jawaab waaytay sakafaa'idaysiyana hortaale tartamyaalka xaafadda holwadaag ee yonasaas oo kale hare marti kemistrigi hayti su-aalanan dhiyaasi sadatan raadi culeyska hal atom oo salfaar e waana ka sheeg jawaabto qormo saynise jawaabta sayti saxde waliba yeeda eta shan dhibiisan saddex boqol tuma ilama laka dhowi tuman la korsaari minus labaatiyoni sade grams
ciidaa mahadsantaha bishaar may baan maleeyaya jawaabtaas in lamada xaafadoodba iyo meel ku qorada doonaan insha allah su-aala weliba isku lee tartamyaalka xaafadda holwadaag ee anweerooy holwadaag ee halow
halow redio warsa holwadaag ee su-aalan isin isku leh waa su-aal xisaabeen diyaar garooba su-aalan waliba ayaan dhiyaasaysado kuri iyo waliba usahaay sidee shan shaata oo shan kalar ah afar surwaal oo shan kalar ah mar lamaad iyo ka nage kuri iyo waliba usahaay sidee shan shaata oo shan kalar ah afar surwaal oo iyona afar kalar ah iyo weliba lama joog oo koba ah meega qaab yaan labisido karo kuriikaas mar kale iyo ka nage su-aala xaafadda holwadaag ee kuri iyo waliba usahaay sidee shan shaata oo shalduwun oo kalara shan ah afar surwaal oo shan kalar ah iyo weliba lama joog kaba ah meegaqaab yaan labisado korkuriikaas mar saddexaad iyo ka naga su-aala holwadaag ee kuri iyo weliba usahaay sidee shan shaata oo shan kalar ah iyo weliba afar surwaal oo iyona shan afar surwaal oo afar kalar ah iyo lama joog oo koba ah meegaqaab yaan labisado korkuriikaas jawaabta yasin ku sugaana insha allah hulwadaag ee
bartan ajre bog tartank wal barki bajeeldan ko beeg mal fadayo wal barki bajeeldan
halow hulwadaag ee
halow redio warsan jawaabta
unoo tartamyaalka hoyadaag ee weelas jawaabtay haddii un iska dayn waliba waa afartan wey ama afartan kaar mar lamaadka naga holwadaag ee unoo tartamyaalka holwadaag ee weelas jawaabtay haddii un iska dayn waliba waa afartan wey ama afartan kaar saxiyo qalad guddiga tartamyaalka xaafadda holwadaag ee su-aali luweydi ee xisaab hayti waana hayti su-aali saddexaad sadiyoon ku jawaabeen waliba waa toos sax ah waaneeta afartan qaab
lama dhibcood fulwadaag ee jaakulahe سير في يوم جاي كيلو مصبار دونجو ذاك xoogaa muqn- xoogaa muqnaytay ee, xisaabta ku muqnaytay dhin.
عن سين ساق بوق ترتب بركاه قال اشيك بني سنه اشيك بني وريا هندها فيلا لبا دبعود وين soo waxaa idin dhigay bannaanka barxagga boola jameeco soo kale waxaa idinku dhiibay muqaliska weyn cali gacal tartan wanaagsan barya hala shaqaystayaa okay waayahay jaakule idaa mahadsanta su-aalo ee, waliba isku leh xaafadda wadajir b halo wadajir b
halo radio warsan su-aalan isin isku leh waa su-aali lihaad ee tartanka owka su-aalan waliba su-aal xisaab ah mayna andhiyaase sugan siyeed lang iyo waliba iyo saarayiina baabuur afartan waa siyeed lang iyo waliba iyo saarayiina baabuur afar ilbaab leh meegaqaab iyo baabuurkaas iyo inku degu koraan marlamaad iyo kanaga wadajir bi siyeed lang iyo waliba iyo saarayiina baabuur afar ilbaab leh meega qaab iyo baabuurkaas iyo unku degi koraan mar saddexaad iyo su-aalo ka nage wadajir b siyeed lang iyo weliba iyo saaranyihiina baabuur afar ilbaab leh meega qaab iyo iyo unku degi koraan baabuurkaas jawaabtiyaasiyaan ku rajeeyana insha allah wadajir b
bartangaa jire booga tartanka barkaa ku gal bartangaa jire deemal fadaayo hoo wal barti bajeedhadaa la kooy deemal fadaayo hoo wal barti bajeedhadaa la kooy
haloo wadajir b jawaabta
su-aalas jawaabkii addiimiski dayne walinagalaasah soddon lama qaad mar lamaadka nag wadajir b jawaabta
su-aalas jawaabkii addiimiski dayne walinagalaasah soddon lama qaad sax iyo qalad guddiga
su-aalii la weydii tartamyaalka xaafadda wadajir b sidayoon ku jawaabeen waliba yeedeeta tosax e waana e sodoyone lama qaab iyo nagadaas bravo bravo bravo wadajir bravo waxaan ku dhawaato girdhirlayba galaasta madi oo walla ka jawaabo girdhirlayba galaasta madi walla ka jawaabo reedinka dheer waxaan ka dhawaato wadajir lama dhibcood saamtreel ha ka qaaday tolow may ka qaaday lama dhibcood oo ana saamtreel ha saalow may ku qaada laasana farmasiga cabdala guuro si degdega waan hiraab salaadii aydisin ku dirin waayahay cali iidan maasanta su-aalo kalayaan gudube walina isku lee tartamayaalka xaafadda holwadaag ee su-aalana waliba iyo etaa su-aal juqraafi ah haloo holwadaag ee
alo radio warta holwadaag ee dhagaa furo su-aalan juqraafiyu isiin isku lee su-aalana maybaa iyo etaa sugan sheeg magaaga iyo weliba waddanka usakiyaala garoonka diyaaradegeenka ee ankawiin caalamka mar lamaad iyo ka nage holwadaag ee sheeg magaaga iyo weliba waddanka usakiyaala garoonka diyaaradegeenka ee ankawiin caalamka mar saddexaad iyo ka nage su-aalaha holwadaag ee mayba sheegasaana waddanka iyo weliba meelo usakiyaala garoonka diyaaradegeenka inkuwiin caalamka sax iyo qalad maybaasiin ku sugaana jawaabta insha allah
bartangaa jire booga tartanka barkaa ku gal bartangaa jire deemal fadaayo hoo wal barti bajeedhadaa la kooy deemal fadaayo hoo wal barti bajeedhadaa la
haloo holwadaag ee
halo radio warta jawaabta
kunoo eeg tartamyaalka holwadaag ee hartisaak jackson atlanta
mar lamaadka nag holwadaag ee jawaabta
kunoo eeg tartamyaalka holwadaag ee maaljawaabtiyaadii uniskidayn waliba waa hartisfal hartisfail hartisfail jackson atlanta georgia
sax iyo qalad guddiga
su-aalii juqraafiga hayti la weydii tartamyaalka xaafadda holwadaag ee sidayoon ku jawaabeen ma-egto sax ah haloo wadajir b
halo daayir warsan jawaabta
alasbaabkii adduuniska doonayna dhaqameedkan ugu dhihi jirbiya ola nagadaatahe qaali international siyaala khiyaas buuqaseen ku dhoweerahay wadajir b fadlan buuqa yaraayo jawaabta marlamaadka nag iyo u saxan qayladana yaraaya
lee tartamayaasha wadajir b خالد جواتي كثير علمنا ولايته خالد انترناشونال خالد بير ولينا تقاله رياض
saaxiibo qalad guddiga
su-aale ka faa'iidaysiga iyo adan hortaale tartamyaalka xaafadda wadajir eh, b oo hareer martay tartamyaalka xaafadda howlwadaag ee sida iyo tartamyaalka xaafadda wadajir b iyo unku biyan waliba taas yeede tato sax eh
hal dhibic oo faa'iide ah wadajir b bravo wadajir bravo bravo uka ukikiu ukiisinbadyaasigu may weelasana haldhiba wiinge yo maysiindhikey macmacaanka ibiibatada baashow oo kataalla afraala
waayahay cali iyada maasanta Eh, su-aalan kale ee juqraafiga ee weliba isku le waa su-aalii eh, siyeedaad ee tartanka oo ka tartamyaalka wadajir b halo wadajir b
الو راديو ورشن wadajir b su-aalan juqraafi isiin iskuleen diyaar garooba su-aalana mayba ayaan dhiyaase socon sheeg magaaga iyo weliba wadanka usakiyaala garoonka jaaradegeenka ee ankuwiin afrika sheeg magaaga iyo weliba wadanka usakiyaala garoonka diyaaradegeenka ee ankuwiin afrika mar saddexaad yakanage wadajir b sheeg magagaaga iyo weliba wadanka usakiyaala garoonka diyaaradegeenka ee ankuwiin afrika in isan goroteen yaan maleeye jawaabtii asiin ku filaanay insha allah
bartayaa jiree buuga tartanka gargaar ku gal bartanaa jiree reeb malfadaayo haa uwal barati bajeelidaalako deeg malfadaayo haa uwal barati bajeelidaalako
halo wadajir b الو راديو ورشن jawaabta
خلص جلاتي هدين السدين ونوية ترتمياشا عفد ودجير بي ولينا جلاسه ولي فتخامبو انترناشنال ايربورت ولينا كتاره سوت افريكا mar lamaadka nag wadajir b
ونوية ترتمياشا حافد ودجير بي سؤال جلاتي هدين السدين ولينا جلاسه ولي فتخامبو انترناشنال ايربورت ولينا كتاره سوت افريكا saaxiibo qalad guddiga su-aale juqraafiga hayti la weydii tartamyaalka xaafadda wadajir b sidayoon ku jawaabeen waliba yeede tato sax eh olivio tambo international airport wadanka koonfur africa iyo ka taala bravo bravo bravo bravo eed waraaseedinku dheera waxay inku kor girgirto madi walakajia girgiraase lama dhibcood wiing ee oo eracoptera ka qaaday eracopter maysi indhikey makiinada inkasarayta ajiinka shiidaas mubashar yo ku qaadadaasan
waayahay cali ida mahadsanta ee su-aaloogii kambidii hore iyo meelaninka dhammaadeen xaafado mayba ku codsaday in qadkiyo ka jiraan oo weliba nidaamka barnaamijka isu ka dararnay la ilaaliyaan mayba gudagala doonee su-aaloogii dhextaalka ee dhegaystayaasha xiliyadan oo kale unahaan bandhig ka jarnay su-aalo dhextaalkana mayba iyana su-aala hadiyada qaali eh ee lika helow oo weliba ee machadka ee i b c ise markaasa ha diyaariyow oo welina aan ka tirigelay in hadiyada qaaliya ise ka biy su-aaloogas dhextaalka ee su-aalo dhextaalka ee dhegaystayaasha oo ku weydii doona mayba markaasa ee siin sheegaya in dhagaystihii ku jawaaba hadiyad qaaliya ise ka heli doona su-aalan ka horeyta yaa markaasa weydiiye oo weliba sheege nambarka teleefonka iyo hona weeri doonaana eberli hal siyeed konton soddon iyo afar siyeed iyo afar su-aalo mayba ayaa nagadaase sheeg sanadka usahaay shirkii soomaalida lakaheliisiyaayi ee carta dalka jabuuti isuku dhihi sheeg sanadkii usahaay shirkii soomaalida lakaheliisiyaayi ee tuulida carta ee dalka jabuuti ku dhihi mar saddexaad yakanaga dhegaystayaal mayba sheega saana sanadkii usahaay shirkii soomaalida lakaheliisiyaayi ee tuulida carta ee dalka jabuuti ku dhihi dhegaystaha qadka teleefonka ka jara yasiye halo salaamu calaykum
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته magaaga iyo deegaanka walaal
ناس رمغي ومحمد علي معلم حافظ السوق ورا maxamed hadhabaw suuqa xoolaha barnaamijka saalan kula dareer
sidaa ilu dhaadan jeelo sidee naqlusa walaalkay haye jawaabta
su-aali jawaabta baan iska day maybo kun sagaal boqol lixdii lamadii
waayahay iyadaa mahadsantay maxamed balse eh, ma gorana jawaabta dhegeystaha kale ee qadka teleefonka ka jaraya siye isuna si isun ku faa'iidaysada hallow salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله magaca iyo deegaanka walaal
عبد الكافي محمد حسن أبو درسة xaafadda horseed cabdikaafi saalan kula dareer barnaamijka إسرائيل haye jawaabta
كل سنة بقول سنة لي سنة cabdikaafi iyadaa mahadsanta balse eh, ma gorana adiina jawaabta dhegeystaha kale iyo siye eh, qadka teleefonka ka jara hallow salaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة magaca iyo deegaanka walaal
أحفظ سوق دلا يوسف محمد نور yuusuf jawaabta
لمدكم
mar labaadka naga yuusuf
لمدكم لمدكم
waayahay yuusuf magaaga saddexa
يوسف محمد نور
yuusuf maxamed nuur xaafadda
سوق دلا yuusuf nambarka
نمبر كان لفران له haye
إبر تدو haye
لهذين تدو haye
يدي سيد
iyadaa mahadsanta yuusuf yaa gorodi ee jawaabta shirkaas maybaa usa dhiyay sanadka markii uu sahaayey lamaadii kun yuusuf waa la hariide oo weliba su-aalihiisa sax ayaan sheegi mana markaasa helo doonee hadiid qaali ah su-aalo lamaad ee dhextaalka dhegaystayaalkiyo angudube su-aalo uu ka maybaa hadiyaariday oo aalaaba hadiyaariyaayana macahadka i b c oo barashadiis sarayta waana hadiida qaali ee macahadka usa ka bii doona su-aalo lamaad maybaa iyo nagadaas eh, sheeg sanadkii usa dhamidi maxamed cawaale liibaan oo haayay lankii sameeyey calanka soomaaliya mar lamaad iyo ka nage sheeg sanadkii usa dhamidi maxamed cawaale liibaan oo haayay lankii sameeyey calanka soomaaliya mar saddexaad yaa kanaga dhegaystayaal maba sheegasaana sanadkii usa dhamidi maxamed cawaale liibaan oo haayay lankii sameeyey calankii soomaaliya dhegaystaha qadka teleefonka ka jara yasiye si usa jawaabtiisun ku dhiibada hallow salaamu calaykum hallow salaamu calaykum waayahay dhegeystahaas qaadka teleefonka kugoy dhegeystaha kale iyo jaanis siyaasi isuna barnaamijka aan ku qayb qaado oo jawaabta aan ku dhiibida halow halow
السلام عليكم wacalaykum salaam raadiga isku gaabi qaadka teleefonka oo la dareer magaaga iyo deegaanka
فتاح الله حافظنا cabdi fataax raadiga isku gaabi waqti yara haysata ku faa'iidaysay magaaga iyo deegaanka
عبد الفتاح الله يحفظنا xaafadda cunaya cabdi fataax jawaabta
سؤال الجواب سيد جانس كده ولا مخلص سيد mar lamaadkana cabdifataax lamada kun iyo siyeedkii yeeri balse ma gorana dhegaystaha kale ee qadka teleefonka ka jara iyo siye si usunan ku faa'iidaysada jawaabtan aan ku dhiibo halow
هلو raadiga isku gaabi walaal magaaga iyo deegaanka
وهاي مدى لفيسيان محمد علي حافظ ولدي raadiga isku gaabi raadiga kuwa baalka ay leeyahay raadiga isku gaabi magaaga iyo deegaanka mar lamaad
سياد محمد علي حافظ ولدي haye jawaabta
كنت سؤال بول خمطي لمدي
waayahay iyadaa mahadsanta balse ma gorana ee, dhegaystaha kale iyo siye ee qadka teleefonka ka jara si isuuna jawaabta unkudiiba halow salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله magaaga iyo deegaanka
الله يولي بلا ريان عن محمد حافظ ولدي
haye ee, jawaabta
شانتي جون لمدكم كوتي mar lamaadkana
شانتي جون لمدكم كوتي magaaga saddexan
يحيى عن محمد daahir
يحيى عن محمد yaxya macalin axmed miya محمد haye ee, xaafadda
بردان nambarka
لهذا يا قرن هذا يتوه وبرتوه yaxya nambarka mar lamaadkana
لما لهذا يا قرن هذا يتوه وبرتوه qoraaga lama lixdan iyo afar lixdan iyo kow afartan iyo toddoba iyadaa maasin yaxye jawaabta isu goroday maybaa dhimiday lamaada kun iyo kooti su-aaloogii dhextaalka hayti meelaniinka egyin oo weliba lama dhegaystayaa ku guulaysadan mayna markaasaa hela doonaana hadiida qaali ah insha allah su-aalow dhextaalkana may baa markaas hadiida qaali ah ka biihayaana oona diyaariyaana macadka i b c oo walbarashadiis sareyta may baan gudubayaa daqiiqada kureed ee su-aaloogii kale ee tartanka owka lamada xaafadood balse dhextaal kureed
bartayaa jiree booga tartanka gargaa ku gal bartayaa jiree ayluko badinay hoy ayluko badinay hoy booga tartanka gargaa ku gal bartayaa jiree booga tartanka gargaa ku gal bartayaa jiree kokow bilaawa hataa liis bilaaway gargaa ay ku banee
waayahay su-aaloogii dhextaalka haytii ku koynoy mayba markaasan gudubeya tartankii andhexe iyo holwadaag e iyo weliba wadajir b bal fiiriyoy in iyo qadka teleefonka xaadirka yihiin lamada xaafadood holwadaag ee halow
halo radio warsan waayahay iyadaa mahadsantiin wadajir b saasoo kale
halo radio warsan iyadaa mahadsantiin lamada xaafadood qadka teleefonka yaa ka jiraan su-aaloogii yaan gudube su-aalan weliba yeeta su-aal biology ah walina isku lee tartamyaalka xaafadda holwadaag ee halow holwadaag ee
halo radio warsan holwadaag ee su-aalo biologiga ee isiin isku lee su-aalana mayba ayaa nagadaasa su-aali sagaalaad oo isin dhinigiina nagadaasa su-aali shanaad su-aalo mayba ayaan dhiyaasa sudan sheeg magaaga murugga nkuwiin jirka bini aadamka imeelah usakiyaala mar lamaad yakanagee sheeg magaaga murugga nkuwiin jirka bini aadamka iyo weliba meelo kiyaala ama meelala ku helow mar saddexaad yakanagee su-aala holwadaag ee mayba sheegasaana murugga nkuwiin jirka bini aadamka iyo weliba meelala ku helow inaysan gorataan yaan maleeyaa jawaabtiyaas in ku filaan insha allah
bartayaa jiree booga tartanka gargaa ku gal bartayaa jiree haa wal barki bajeelidaalko been mal fadaayo haa wal barki bajeelidaalko
halow holwadaag ee
halo radio warsan jawaabta
bismillaah alxamdulilaah unoo ee tartamiyaalka xaafadda holwadaag su-aalas jawaabtiye haddii un iska dayno waliba andhiyaase guultaas maximum ajartakiyaaluan
mar lamaad kanag jawaabta holwadaag ee
su-aalas jawaabtiye haddii un iska dayno waliba unoo ee tartamiyaalka xaafadda holwadaag guluutaas maximas waliba kiyaale diriida kiyaale sax iyo qalad guddiga su-aale biologiga hayti la weydiiyey tartamyaalka xaafadda howlwadaag ee sidayaan ku jawaabeen waliba yeedeeta tosax eh glutas maximas buriidiya yeedana ka taale lama dhibcood holwadaag ee lama dhibcood howlwadaag aan guule saasana waan hurdida iyo kiciyo waryaa abwaan ee microfonka
laba dhibcood haa hal dhibcood baybaasiga dhibay ayay raashid isu eridwiin haaya foolba usuu qaadaasan labada kale bayba ku qaadaasana master barado okay tartan wanaagsan saas ay kalaba berkin ay ku baneeya jaakole iyadaa mahadsanta su-aalo kaleyaan gudube oo su-aal biology ah welina isku leh tartamyaalka xaafadda wadajir b halo wadajir b halo radio warsan wadajir b su-aalan siin isku leh walina nagdaase su-aalii tumnaad oo dhinii kiikiina su-aalii shanaad ku ah su-aalinamay baanya indhiyaase sudun sheeg magaaga muruga inkiyar jirka bini-aadamka imeella usaa lagu helow mar lamaad yaka nage sheeg magaaga muruga inkiyar jirka bini-aadamka iyo weliba meele laku helow mar saddexaad wadajir bii sheeg magaaga murugga inkiyar jirka bini'aadamka iyo weliba meele laku helow in isin fahanteen yaan maleeye jawaabtii asiin ku sugaan insha allah
bartayaa jire booga tartanka gargaar ku gal bartayaa jire fadaayo haa wal barti bajeelidaalako beeg mal fadaayo haa wal barti bajeelidaalako
halo wadajir b
radio warsan halo wadajir b
halo radio warsan jawaabta
بسم الله سؤال الجوحة كيفين اسكدين ونوية ترتمياشة حافظ وذجير بي ولبا نغراسة استاد ديس فوق طالب الدس mar lamaad ka nag wadajir b
ونوية ترتمياشة حافظ وذجير بي سؤال الجوحة كيفين اسكدين ولبا نغراسة استاد ديس فوق طالب الدس
sax iyo qalad guddiga su-aali biologiga hayla weydiyey tartamyaalka xaafadda howlwadaag oo wadajir b sidiyo aan ku jawaabeen su-aalaasayt waliba yeetaatoo sax ah stabidias waliba yeeda ka taalle dhigta iyo yee ka taalla lama dhibcood wadajir b bravo bravo bravo wadajir b lama dhibcood u wiing ee oo dheero orada dhanido lama lama dhibcood u wiing ee yomahalikey baqaarka wiing ee ganacsiga oo ku yaala suuqa mubashar ah ka horjeedka mubashar ee cabdisalaan sheekh xasan walaalaha dooreeba tu
bartayaa jire booga tartanka gargaar ku gal bartayaa jire kabaabaniya anii baadan ee
waayahay tartan aqooneedka bilo barakaysan ee ramadaan yaa ku gudi jarna oo ka iyo tartamahayan xaafado shale fadwadaad ee iyo weliba wadajir b su-aaloogiyo sii wadadaana su-aalan taariikhi taariikhu walina isku lee tartamayaalka xaafadda holwadaag ee halow holwadaag ee
halo radio warsan holwadaag ee su-aalan taariikhi ah isin leh aan diyaar garoobo su-aalanamay baayaan dhiyaasee suban sheeg khaliifkii anka horeeyey ee reeba saamigii sekada dadkii lahadumaayey ee lankasaayi mu'alifatulquluub mar lamaad yaka naga su'aala sheeg khaliifkii anka horeeyey ee reeba saamigii sekada dadkii lahadumaayey ee lankasaayi mu'alifatulquluub mar saddexaad yaka nage tartamyaalka xaafadda holwadaag ee mayba sheega saana khaliifkii anka horeeyey ee reeba saamigii sekada dadkii la hadumaayey ee lankasaay mu'alifatulquluub inaysan fahanteen yaa maleeye jawaabtiyaasiin ku sugaana insha allah
bartayaa jire booga tartanka gargaar ku gal bartayaa jire mal fadaayo haa wal barti bajeelidaalako beeg mal fadaayo haa wal barti bajeelidaalako
halow holwadaag ee
halo radio warsan jawaabta
ونوع ترتميال كحافظة الوزاك إيه سؤال الجوابتها دون اسكدين والإبواء عمر ابن عب... ابن عبد العزيز
mar lamaad ka nag jawaabta holwadaag ونوع ee ترتميال كحافظة الوزاك إيه جوابتها دون اسكدين والإبواء عمر ابن عبد العزيز
sax iyo qalad guddiga su-aalii la weydii tartamyaalka xaafadda holwadaag ee taariikhdiyeeda hayti sidayoon ku jawaabeen ma eto sax ah haloo wada jir b
warsan jawaabta
والله ترتمياش حافظ وبدير بي سؤال الجباسية دي مسكدين ورينا جماعتها عمر بن الخطاب رضي الله عنه mar lamaadka nag wada jir b
وكا ترتمياش حافظ وبدير بي سؤال الجباسية دي مسكدين ورينا جماعتها عمر بن الخطاب رضي الله عنه sax iyo qalad guddiga su-aalii la weydii tartamyaalka xaafadda eh, holwadaag ee hareer martisa ka faa'iidaysiyeedana hortaali tartamyaalka xaafadda wadajir b sidiion ku jawaabeen weliba yeedan etato sax e walinushay cumar binu qadaab radiallahu canhu bravo bravo bravo bravo bravo wada jir bravo wada jir bravo oo ku dhulkadaad la tumahaytan waa aniiba naftarkay ma maysa alayhi su-aali naftar lan kala weydii waaba dhiidaba ka faraxsan oo ka waaba qalbiga dhan ba ay ka kahahay eed eed eed eedan dadaalaytan ee hal dhibac oo eed in weyn een mah ka qaaday hoomiyaha ka qaaday may lama bajaajahaska dab hireen yaha saare may ku qaadi laasan een alfarsamyaqaan oo e ama dj-gii hore isingorada jartay idaacadda bishaar mayow suldaan bishaar bishaar cadde
ida mahadsanta cali ee su-aalo kaleyaan gudube oo taariikh ee walina isku lee tartamyaalka xaafadda wadajir b haloo wadajir b
warsan wadajir b su-aalin isiin isku leehan diyaar garooba mayna ee taa su-aal taariikh eh oo su-aaliliha dhiniga kikinagadaasa guud ahaana su-aali tumi lamaad ee tartanka uu ka yahay kinagadaasa su-aalo may bay en yaase sugan sheeg khaliifkii waa sheeg saxaabadii cusmaan binu cafaan uusan xil saari warowka qur-aanka kariimka tiradiyo iyo weliba magayaalsho marlamaad yaka naga wada jir b mayba sheegasaana saxaabadii cusmaan binu cafaan uusan xil saari warowka qur-aanka kariimka tiradiyo iyo magayaalsho mar saddexaad yaka naga wada jir b su-aala sheeg saxaabadii cusmaan binu cafaan uusan xil saari qorowka qur-aanka kariimka tiradiyo iyo magayaalsho may baa rajeeyaya in isin su-aalaas gorateen waana jawaab isin ku bii doontaan insha allah
bartangaa jire booga tartanka gargaar ku gal bartangaa jire bees mal fagaayo haa wal barki bajeelagaalako beeg mal fagaayo haa wal barki bajeelagaalako
haloo wada jir b
warsan jawaabta
والله ترتمياش حافظ وبيجير بي سؤال الجباسية دي مسكدين ولنا غلافها عبد الله بن الزبير زيد بن ثابت سعيد بن حارث بن أبية بن كعب
mar lamaad jawaabta kanag wadajir b xoogaha buuq iyo siin ku dhoweerahaysa waxaan ka yeelada yaraayo mar lamaad jawaabta oo nadiif ee kanag
والله ترتمياش حافظ وبيجير بي سؤال الجباسية دي مسكدين ولنا غلافها عبد الله بن الزبير زيد بن ثابت خالد بن حارث بن هشام أبيكة بن كعب
sax iyo qalad guddiga su-aalii la weydii tartamyaalka xaafadda wadajir b oo taariikhyeedahayti sidayoon ku jawaabeegna weliba yeedee tato qalad eh haloo walwadaag ee
Hello, Radio Warsan.
jawaabta
ألو راديو مدشو راديو ورطان
haloo walwadaag ee
سأل جوابتي والبوا عبد الله بن مسعود halwadaag ee anshaxa barnaamijka ilaaliya mahadsantiin jawaabta la siin ku fade wakhtiga siinka dhigahay
su-aal asjawaabtiye unooya xaafadda holwadaag ee haddii un iskadayn waliba waa cabd qofu cabdullaahi binu mascuud ubaya ibnu kacab zayd binu saabit
saxyo qalad guddiga su-aali ka faa'iidaysiyeedan hortaale tartamyaalka xaafadda holwadaag ee waana hareer marti tartamyaalka xaafadda wadajir b o taariikhyeeda hayti sida tartamyaalka xaafadda howlwadaag ee ka faa'iidaysigiion ku faa'iidaysadan ma-edto sax eh mar haddii lamada xaafadood iyo goradu waayeen guddiga ayaan dhaafana
su'aalii ka su'ataan lammaadii saf su'aalii ka su'ataan lammaadii saf waybaa suuradsiinku shaafiyaase guddiga su'aaloo warsan guddiga su'aaloo warsan
idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo noole dareerkan tartan aqooneedka idaacaddiya ka guda jaarna oo namadan su-aal taariikhiya iyo hayti su-aalo tan iyo waliba xaqiyaan la haytay tartamyaalka xaafadda holwadaag b wadajir b eray dhegeystayaal oraalxaada iyo ono wadajir b su-aalahaas yeeda hareer marti islamarkaasi tanasa ka faa'iidaysa yeedanan ku faa'iidaysid waan tartamyaalka xaafadda holwadaag e su-aalo iyo hayti todsado tangeendhiyaas sheekh saxaabadii cusmaan binu cafoon xil saari qorowka qur-aanka kariimka tiradiyo iyonay magaa kiisho su-aalasayti jawaabtiyo iyo waliba yeedeenta saxaabiyaalkaas waliba yohayana afar magayaashan waliba la jeleerahay zayd binu thaabit cabdulaahi binu zubeer saciid binu caas cabdiraxmaan binu xaarid afartaas saxaab yahayan saxaabtiilim xil saari afarta iyo qur-aan qur-aanka kariimka tiradiyo iyonay magaashaba idaa mahadsantaha bishaar maybaan malayay lamada xaafadoodba in iyo jawaabtaas saxda ah meel ku qoradaan su-aalaha fisikska ayaa aan guduba su-aalo maybaa isku le tartamyaalka xaafadda holwadaag ee halow holwadaag ee
halo eediyo warta holwadaag ee su-aalan fisikska isiin isku leh aan diyaar garoobo su-aalana maybaa iyo indhiyaas isagan weydi tirada humaaga samaysamaasa haddii lama muraayadood oo fidsan layska rakaba xagal janjeer dhan toddobaatan iyo lama digri mar lamaad yakanage su'aala weydi tirada humaaga samaysamaasa haddii lama muraayadood oo fidsan layska rakaba xagal janjeer dhan toddobaatan iyo lama digri mar saddexaad yakanaga holwadaag ee weydi tirada humaaga samaysamaasa haddii lama muraayadood oo fidsan layska rakaba xagal janjeer dhan toddobaatan iyo lama digri maybaa fahmay in isin goroteen mana rajeeyay in jawaabta isin dhiibdo doontaan
bartayaa jiree buuga tartanka darkaa ku gal baratnaa jiree ayluko badinay hoy ayluko badinay hoy buuga tartanka darkaa ku gal baratnaa jiree buuga tartanka darkaa ku gal baratnaa jiree kow bilaawa hataa liis bilaaway birkaa ay ku banee kow bilaawa hataa liis bilaaway birkaa ay ku banee annii bahdan ee annii bahdan ee tanka baabaniya annii bahdan ee annii bahdan ee tanka baabaniya deeg mal fadaayo hoo wal barsi bajeelgaalko deeg الفدايو فوق والبركي بجيت لقالكوي بسم الفدايو فوق والبركي بجيت لقالكوي بسم الفدايو فوق والبركي بجيت لقالكوي
halow hal wadaag ee
الو راديو ورطة jawaabta
بسم الله الحمد لله ونوع ترتميها كحافظة والوزاك ايه ورد جوابتي هدون السدين ولبوا شنهمات
mar lamaad ka nag jawaabta ونوع ترتميها كحافظة والوزاك ايه ورد جوابتي هدون السدين ولبوا شنهمات sax iyo qalad guddiga su-aale fisikska hayti la weydiiyey tartamyaalka xaafadda holwadaag ee sadiyon ku jawaabin waliba yeeleeta tossaac eh shan humaag iyo markaas eta lama dhibcood hulwadaag ee okey howl wadaag laba dhibcood waxaad ka qaadanaysaan wakaaladda biyaha horteeda ya ahay buundada weynka ee qadiimka ee meesha ka qaata laba dhibcood okey
waayahay jaakuleeda mahadsantaa fiisikii su-aaliyiin dambeyti ee guud tartanka owka waliba isku lee tartamyaalka xaafadda wadajirbi halo wadajirbi
halo radio warsan wadajirbi su-aaliyiin dambeyti ee fiisikska owka isiin isku leehan diyaar garooba su-aalana mayba iyo andhiyaas heesadan weydii tirada humaaga samaysamaasa haddii lama muraayadood u fidsan layska rakaba hagal janjeer dhan afartan ishan digri mar lamaad iyo ka nage weydi tirada humaaga samaysamaasa haddii lama muraayadood u fidsan liiska rakaba hagal janjeer dhan afartan ishan digri mar saddexaad iyo ka nage wadajir b weydi tirada humaaga samaysamaasa haddii lama muraayadood u fidsan liiska rakaba hagal janjeer dhan afartan iyo shan digri may baa aan maleeyay in aysan fahanteen waana jawaabta dhiibin doontaan insha allah
برتن هاجري بوق ترتنك بركا قل برتن هاجري أي لقوق بديني قل أي لقوق بديني قل بوق ترتنك بركا قل برتن هاجري بوق ترتنك بركا قل برتن هاجري كوكو بلاوة حتى ليس بلاوي بركا أي قبلي كوكو بلاوة حتى ليس بلاوي بركا أي قبلي اللي بعد الايه اللي بعد الايه تنك بابانيا اللي بعد الايه اللي بعد الايه تنك بابانيا بين الفدايو فهو البرسي وجيل الكون بين الفدايو فهو البرسي وجيل الكون بسم الفدايو فهو البرسي وجيل الكون بين الفدايو فوق البركي بجيت لقالك
halo wadajir b
halo radio warsan jawaabta
ونوع ترتمياش حافظ ودجير بي سؤال الجبابتي هدي مسكدين ولينا غداسة طلوهما mar lamaad ka nag wadajir b jawaabta
ونوع إيه ترتم ياشا حافظ وذجير دي ألم شاكو ديرس كدين وإن الخاسي هنا فما بإيمج
waayahay saxiyo qalad guddiga su-aalii fisikiska hayti la weydiiyey tartamyaalka xaafadda wadajir b sidiion ku jawaabeen waliba yeeda eta tosax e todoba humaag iyo yanagadaas
lama dhibcood wadajir b
jirbi bravo bravo ee uu ku wabuha ee aniba baribo bisina bariyan sana gaalo uu ku may buha en uu ku tinga nin uu ku kee en may balaha lama dhibcood wiin ee yalla tin hal dhibac may siinjeeyay bulshada barafka inay gaabow iyo ku qaadaasan dhibacda kale may siinki dhiibay al abwaan jaakole waan asin ku darsanay tartiib eh, tartiib hoosos dheen warsada aan ka darsatay hal dhibac wiin ee abwaan jaakole siinki dhiibi waan asin ku darsanay cali eeda mahadsanta ee toban iyo afartii su-aal ee la diyaariyey uu ka amalan diyaariyey lamada xaafadood ee tartamaayeen balwadaag e iyo wadajir b iyo meelaasaniinka dhong waliisingoo sugtaanba weliba natiijadii uu ka tartanka dhammaray lamada xaafadood insha allah intii guddiga iyo ka mashquulsan yihiin jawaabta ama natiijada mayba markaasa su-aalaha weydii doonee abwaanada cali koronti iyo weliba abwaan jaakol jaakole jaakole Eh, jaakole diyaarataan ma lehe waa ku maqlayaa sacad su-aal eed basiidan ah ee ku weydiiyey haye haddii ada ku jawaabtoona hadiyad qaali ay yeelata warka kanahe wilaayow ha imastoya waayahay diyaarata haa jaakole maba sheegase eh, tafaftiraha idaacadda warsan magaajii saddexan tafaftiraha idaacadda warsan magaajii saddexan
beegaabana hawageliyey maay
weydi baada tafatiraha idaacad warkana Mhm.
muxuddin xusni waaye
kanagsoy
tafatiraha idaacadda warsan soomahan Mhm.
waxaa waaye master cabdilaahi cali nuur jecelo waaye mar saddexaad iyo jaaniska siiya
tafatiraha idaacadda warsan waxaa waaye eh, waxaa waaye agaasimaha hilaasha fiican
bas jaaniska laka seemisa weligaas waa bes walaaw haanku badan bes waayahay cali in dib ku faa'iidayso cali
En-
cali faa'iidaysay cali eh, ani ku jawaabi doono waayahay cali su-aalatii taa yaad inaan diyaar garoobas diyaarata cali weli sheegase
cali diyaarata aan maleye ma jawaabto waay aywa ha
Eh, mayba sheegase oo ku jawaabase guddiga garab walaal guddoomiyo cali haye
en gudoomiyaha guddiga garab walaal en waabaan iska daymay waa maxamed
maxamed kee waaya gudoomiye maxamed maxamedki oo gacmeed buulaaya gudoomiye maxamed cadow
jaaniska lafadaas eh ku dhammaatay besi
haye jaakole walakin dhimana
en ani may faraaye jaakol in aan su-aalo warsado maya su-aaluku dhammaatee idan mahadsantiin cali iyo weliba eh, jaakole eh, tafaftiraha guud ee idaacadda warsan muxudiin xusniyu ku jawaabti balse jaanis kalaya laga sii baalmartay maka adkaysana muxudiin maya sheegi ma weligaasi ma sheegi maba jaaniski weliga sheegti ma laakiin abaane magaashii saddexan yala koofaday muxudiin xasan xusni maya mae adabagaaladaislaata maya aniga waa sheegay muxudiin xusni ani sheegi inti aad iqarado Waayahay.
haddaan sheeqa sheegata ma waayahay guddoomiyaha guddiga garab walaal yaxye macalin yuusuf yaxye macalin yuusuf guddoomiyaha guddiga garab walaal inaad meel ku orodoonto malayn farasho wanaagsan waayahay eh, haangnagoday natiijadii uu ka ee tartankii adagaay ee dhammari holwadaag ee iyo wadajir b natiijada uu ku yeelay shalkooyan lamada xaafadood bishaar yaa ka wareejiya iyada mahadsanto cabdulaahi nuur aadan cabdulaahi jeceelow amiin fayl dhegeystayaal mar kaleed tartan aqooneedkii idaacadda warsan ee magaalada baydhabo oo kana iyo ka tartamayaan howlwadaag ee iyona wadajir b iyo waliba iyo inato id iyarn xiisa badan iyo intaninka bandhigeen dabcan dad badan iyo su-aalooyin miidiya ka guuxasi iyo ku jawaabeen dad badan su-aalooyin on kastaana wilisha bandhigna iyo inta markaasaytii kuko aragan isla markaasaytina iyo tato id xiisa badanayd tartanka lamada kooxood ee howlwadaag ee iyo nay wadajir b tartankan iyaada ballaawtay kooxda matalaasi xafada howlwadaag ee su-aalooyinka iyo la weydi waliba yahaaytay toddoba su-aalood toddobadaasaytay su-aalaad waliba yeedasa sax aan ku jawaabtay afar su-aalood keliya afartaasaytay su-aalaad halkii su-aal waliba yeeda helay lama dhibcood oo nadiifa taas oo yeed kaeedinaadase in afartii su-aalood bayeeda ku helay siyeed dhibcood oo nadiifa taas oo ka dhakaasi in toddobadii sadukumada yeeda shaandhada waaytay masaba iyo kasuwayd kooxda matalaati xaafadda wadajir b toddoba su-aalood iyo la weydi oo yeeda xaq aan la haytay toddobadii su-aalood la weydi waliba sasaxa yeeda aan ku jawaabtay shan su-aalood oo nadiifa yeeda shaandhatay shantaas oo ka dhakaasa tuman dhibcood oo nadiifa tumankaasayti dhibcood oo naadigaas nadiifa yeen la haytay iyo waliba si rasmi iyadan ku faa'iidaysatay lama su-aalood oo yahay hareer marti xaafadda howlwadaag ee isla markaasi tinase ka faa'iidaysiya xaafadda wadajir biy iyadan ku faa'iidaysatay ka heli lama dhibcood kale nadiife taas oo kadhakaasi intum iyanay lama dhibcood uu ku yeesheen dhadhan tartamyaalka xaafadda wadajir biy sidaasaytii daraadiya taariikhda uu ka yeeda ka-idanta kowta balalyahaad sanada lamada kuntum iyanay toddobada soonkana use limarahaya bale sagaalaad kun afar boqol soddon iyonay siyeedka ismarhay waliba eta to uu ka suguuliyada karatay tartamyaalka xaafadda wadajir b taas oo tumi lama dhibcood yeesheentay meelo tartamyaalka xaafadda holwadaag ee yoona la koyan siyeed dhibcood oo nadiife mahadsantaa bishaar hamiin dambe iyo weliba lamada kooxood iga doonaan oo dembe walibaa iswada arga doone tartamyaalka xaafadda ish ee iyonay haabra b waliba iyoona ku rajeeyay inuu idaacadda xiligan dhugsaan jadwalkan iyo haysadanba oo demba waliba rajeeyana in tartamyaalka isha ee iyonay saasoo kale haabra b iyo has xaadiray doonaan waana iyo aqoon fayl iyo intaa ka bandhigi doonaan insha allahu tacaala waayahay natiijada uu ka sida bishaar shaagibo waliba ayaa ka dhammaatay wadajir b tuman iyo lama dhibcood holwadaag ee siyeed dhibcood dareenka lamada xaafadood yaa ha koobayaan oo weliba ku codsada in iyo ha kooban wakhtiga oo dhammaad ee aan ku horeyntii wadajir b
halo radio warsan wadajir b dareenka kiiking iyo weliba tartankii uu kala galeen saaxiibadiin holwadaag ee
reediyadan maasniin walaaladan holwadaag ee mayla ra-isu tartankan tartan iyadan wanaagsanahay oo mayla ra-isu lamada xaafadood oo wadajir b iyo holwadaag mayla ra-isu lamaadiyo mayla tartan wanaag ku dhexli marka lama lamshid obliska dhow horta kooley gabalahay marka sida la guuri kuwada sarriyaasa walaalada maylaa eediyadan dadaalin bas dartiya mayla ra-isu guuri lamadaan yoolay raafadi musulmayn raalahayti eediyadan kandhaliye tartan wanaaga laha walaalada mahadsantiin wadajir b halwadaag ee dareenka kiiking iyo weliba tartankii la galeen saaxiibadiin wadajir b bismillah alxamdu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa maa laa nabiya bacda ashhadu an laa ilaha ila allahu waliyu saalixiina wabacdu awalan allah tabaaraka watacaala yamca beh bacda dalik maytaasoo kale aan mahad celiyaana idaacadda warsan iyo dadka taaligeliye haya tartan aqooneedka bishi barkaysa ramadaan oo gurubka meerow garab walaal eegeeda mahadsantiin sidaasoo kale haddana may mahadgooliheen adigaane wariyaalka oo hadaadiyahayaan tartanka waana si daacadna ma ahnin kadaadiyahayaan may balayaananayaana eedyada mahsantiin sidaasoo kale mayba haddana imahad eliyaane waana mahadbuud isyaane dadkini horkoodana omaaliyaayana haayeen may dheeray dhamshiida biliskulan kornay gabe guuli guuldaro lamadooda eedyadaan ku faraxsanno balaaeana may lanaa hambalyo hambalyo ha dhawaada guulwa
eediyada mahadsan yihiin ee lamada xaafadood holwadaag ee iyo wadajir b dareenka kiijo iyo weliba sida markaasi oon iska hambalyeeyeen guud ahaanba tartankii uu ka tartameen holwadaag ee iyo wadajir b iyo meelaasa ha ka gabagabaayana hamiin damba haddii ilaahay seera waliba markaas tartan xiisle ku rajeynaya sida suldaanka isu ku dhawaajiiba tartamyaalka xaafadda isha ee iyo weliba haabra b iyo isdaaliyaan haddii ilaahay seera barnaamijka waliba markaas kurudaratan idaacadda warsan tartan aqooneedka waliba taabageliyahaye guddiga garab walaal qadka taleefonka waliba markaas noo saaciday shirkadda isgaarsiinta hormuud macaadka i b c oo warbarashadii sareytayaan mahadnagaan oo su-aale dhextaalka ah diyaariyaayan antiuna baryay ilaahiridna oo ku kulmiyow guud ahaan jadwalkii idaacadeed iyo meelaas ha ka gabagabayan